halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis toddobylabaatanka bisha abril sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna waxaa idiin daadahinaya caasho ibraahim aadan iyo xuseen bare
qodobada aan idaacaddeenna galabta idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamo ajnabi ah iyo kuwo ka tirsan maamulka jubbaland oo qarax miino lagula beegsaday meel u dhow magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose may walale ciidamada dhimashada iyo dhaawacu waxa weeyaan ciidanka jubbaland weeyaan annagu waxa weeyaan muxuu ahay wax xaqiiqada aan ku salaysnayn inaan sheegna ma rabno marka ciidamada muxuu ahay shahiiday iyo waxa weye ciidanka dhaawaci waa ciidanka jubbaland intii waxa weeyaan ciidamada kale wax soo gaaray haba yaraadee markii
waxaa kale oo aan idiin haynaa laanta af soomaaliga ee v o a oo nairobi ku qabatay kulan dadweyne oo looga dooday xaaladda soomaaliya iyo weliba saxaafadda xorta ah koox hubaysan oo magaalada muqdisho maanta ku dilay laba qof oo u mid ahaa sarkaal ka tirsan nabad sugidda soomaalida minnesota iyo wasaaradda caafimaadka gobolka oo ka wada hadlay sida wax looga qaban karo cudurka jadeecada oo faraba'an ku haya carruurta soomaalida ee gobolkaasi deggan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka burcadbadeed soomaali ah ayaa inta noloshiisa ka harsan ku qaadan doonaa xabsi federaal oo maraykanka ku yaala sababa la xiriira inuu weerara ku qaaday markab ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka sanadkii maxamed faarax oo koob iyo soddon jira ayaa waxaa arbacadii shalay loo xukumay burcadbadeednimo iyo ficilo kale oo la xiriira weerar hubaysan oo uu ku qaaday markabka u s s ashland xilli uu socday badda gacanka cadmeed meel u dhow xeebta jabuuti saddex qof oo kale oo sidoo kale falkan ku eedeysnaa ayaa horey loogu xukumay xabsi daa'in halka laba qof lagu xukumay shan iyo toban sano iyo saddex iyo soddon sano oo xabsi ah burcadbadeed ah ayaa markii hore doonayey inay afduubtaan markab kale hase yeeshee waxaa hor istaagay doon ay leeyihiin ciidamada badda britishka waxaana kadib ay weerareen markabka u s s ashland markabkan ayaa kadib rasaas ooda kaga qaaday doontii burcadbadeeda oo oloshay taas oo burcadbadeeda ku khasabtay inay badda isku tuuraan markaas oo lasoo qabtay markabka ashland ma gaarin wax waxyeelo ah mana jirin qof ku dhaawacmay weerarka
mudanayaal ka tirsan labada aqal ee koongareska maraykanka ayaa kulan aan caadi hayn ku dhegaystay warbixin qarsoodi ah oo ku saabsan halista ka dhalan karta xiisadda ka taagan nukliyeerka iyo hubka iyo gantaalada kuuriyada waqooyi ka qaybgalayaasha fadhigan ayaa dhegaystay islamarkaana su-aalo weydiiyey saraakiisha ammaanka qaranka ee maraykanka su-aalaha ayaa la xidhiidhay baaxadda ay leedahay halista ka dhalan karta gantaalaha kuuriyada waqooyi saraakiisha qaar ayaa sheegaya in lasoo bandhigay walaaca laga qabo khatarta maamulka madaxweynaha kuuriya kim jong un oo lagu tilmaamay mid aan la sii saadaalin karin waxa uu damacsan yahay mudanayaasha oo tiradoodu ahayd boqol mudane ayaa warbixinadan ka dhegaystay aqalka cad gudihiisa waxaana ay ka dhegaysteen xogayaha gaashaandhigga iyo xogayaha arrimaha dibadda iyo agaasimaha suudaanka iyo weliba taliyaha ciidamada maraykanka qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dimashik ee dalka siiriya waxaana ka dhashay dab xoogan iyada oo la isweydiinayo sababta keentay kooxda fadhigeedu yahay britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee siiriya ayaa sheegtay in qaraxa laga maqlayay bartamaha magaalada oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta garoonka telefishinka lubnaan ee taageera kooxda xisbullah ee layidhaahdo almanaar ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay duqaymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka siiriya halka warbaahinta dowladda siiriya ay sidoo kale sheegtay in gantaalaha israa'iil ay ku soo dhaceen goobta wasiirka sirdoonka israa'iil israa'il kats ma uusan sheegin haddii israa'iil ay ka dambeysay weerarkaase yeeshee waxa uu yidhi waxa ay u eg tahay siyaasadeenna siyaasad ay tahay inaan fulino intii uu socday dagaalka syriya tan iyo sanadkii laba kun koob iyo toban israel ayaa caddaysay in aysan ogolaan doonin in hub ka yimaada iiraan uu u gacan galo dagaalyahanada xisbullah ee ka dagaalamaya gudaha dalka syriya dagaalyahanada xisbullah ayaa dalka syriya ka dagaalamayay tan iyo sanadkii laba kun saddex iyo toban iyaga oo la jira ciidamada madaxweyne bashaar al asad
aqalka cad ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne donald trump uu ka noqday amar madaxweyne oo uu doonayay in uu maraykanka uga saaro heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee wadamada waqooyiga america aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne trump uu go-aankaasi ka laabtay markii uu khadka telefoonka kula hadlay madaxda wadamada canada iyo mexico madaxweyne donald trump ayaa tan iyo intii uu ololaha doorashada ku jiray waxa uu si adag u dhalisanaa heshiisyada isdhaafsiga ganacsi ee uu maraykanku qaybta ka yahay waxaana uu si gaara u dhaliilayay heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee dalalka waqooyiga amerika ee loo yaqaano naafta kaasi oo la saxeixay sanadkii kii isagoo tilmaamay kuna tilmaamay mid masiibo ah oo shaqooyin badan oo maraykanka lagu qaban lahaa loo raray mexico
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ciidamo ajnabi ah oo ay la socdeen ciidamo soomaali ah oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa maanta qarax miino lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qaraxan ayaa sababay dhimashada tiro ka tirsan ciidamada halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen falastiin axmed iimaan ayaa goor dhoweyd khadka taleefonka waxa ay ku wareysatay xasan ciraaqi oo ka tirsan afhayeenada ciidamada maamulka jubbaland qaraxu wuxuu ka dhacay magaalada janaay cabdalle waxa weeyaan xagga jismaayo kaga beegan dhinaca muxuu ahaay magaalada afmadow marka waxa weeyaan halkaa weeyaan meeshuu qaraxu ka dhacay jismaayo ma aha meesha uu qaraxu ka dhacay
marka yaa lala eeg eegn yaa lala eegta qaraxaasi
runtii waxa weeyaan ciidamada jubbaland iyo ciidamada muxuu amison iyo ciidamada kale caalamiga eh oo iskarabsanaya muxuu ahaa maalinkii shalay ahaa ka baxay magaalada kismaayo muxuu ahaa eeyo kadibna waxa weeye howlgal qaar badan oo muxuu ahaa lagu sifaynayey ilaa meesha la yidhaahdo waxa weeye janaay cabdalle muxuu ahaa deerxaani kaanjaroon waxa weeyaan meesha la yidhaha ilaa duula xaaji eriyadaas ciidamadu tageen kadiboo dhan ciidamadu halkaasay joogeen waktigii muxuu ahaa ciidamadu ay soo gadooneen muxuu ahaa fariisimadoodii ay kusoo laabanayeen waa qarax muxuu aha halkaas muxuu ahaa ciidamadu meeshay ka gudbeen muxuu ahay loo geliyey marka waxa weeyaan muxuu ahaay qaraxaasi wuu dhacay ciidamaduna waxa weeyaan maaragtay si fiican bay uga jawaabeen waktigii dambe ay ciidamadu shaqadooda soo dhamaysteen buuna qaraxu kusoo beegmay marka khasaaraha qaraxaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac intee bay la egtahay runtii waxa weeyaan ciidamadu muxuu ahay wadaday hayeen oo waxa weeyaan kolley si feejigan bay u socdeen waxa weeyaan cadowgana way iska ilaahinayeen marka qaraxu sidii loogu talagalay muxuua khasaarihiisu aada iyo aad buu u yaraa marka waxa weeyaan muxuua askar ma garanaysaaye waxaweye shahiideyna way jiraan runtii waxa weeyaan muxuua saddex askari baana muxuua halkaa ku dhintay waxa weeyaan dhaawacuna afar askari weeyaan khasaaruhu intaa weeya walale waxaa la sheegayaa in ciidamada qaraxa lala eegtay in ay ku jireen in ciidamadaasi ay ka mid ahaayeen askar maraykan ah ma jirtaa taas
runtii waxa weeyaan ciidamadu waxa weeyaan ciidanka raadsanaya waxa weeyaan nimanka cadowga ee ummadda soomaaliya dhibaateynaya ciidamadu ahaayeen guud ahaan marka waxa weeyaan ciidamo muxua caalami ahoo si ballaadhan u hawlgelaya bay ahaayeen marka walaala jawaabta intaa weeye
marka ciidamo aan ahayn kuwa amisom oo maraykan aha la socday
ciidamadu guud ahaan hawsha way ku wada jireen amisom jubbaland iyo ciidamada caalamiga ah ee ummadda soomaaliyeed ee garab siinaya marka ciidamada caalamiga markaa leed waxaa ula joogtaa ciidanka maraykanka runtii waxa weeyaan ciidamo fara badan oo waxa weeyaan maaragtay muxuu hawl ballaadhan soomaaliya ka hayaa jira marka anigoo aada umahadsan waxa weeyaan howlgalkaasi si qorshaysan oo wanaagsan buu usoo dhamaaday walal marka howlgalkuma wuxuu ahaa mid dad bartilmaameed ah oo la raadsanayay lagu daba jiray mise waxa uu ahaa mid ammaanka uun lagu sugaayo guud runtii howlgalku laba nooc buu ahaa kow in magaranaysaa ammaanka lagu xaqiijiyo waxa weeyaan kismaayo muxuua ilaa magaranaysaa toddobaatan ilaa siddeetan kilomitr oo waxa weeya u jira magaalada kismaayo nawaaxigaas in muxuu ahay ammaankiisa la arkeeyo midda labaad waxa weeyaan muxuu ahay barnaamij qorsh qorshaysan oo rag saraakiil sarsaro oo nimankaa cadowga ka tirsan oo magaalada janaay cabdale la yidhaahdo runtii laga soo qabtay baa jira marka waxa weeyaan muxuuha si qorshaysan buuna barnaamijkaasi u qabsoomay waana lagu soo guulaystay labadaa muxuuha qodob buu ahaa
waxaa sheegtay in dhaawacii dhimashaba ay jirta dhaawacaas iyo dhimashadaasi ma soomaali keliya mise ciidamadii caalamiga ahaa iyo kuwii amisom iyana waxaa jira khasaare soo gaara dhankooda may walalle ciidamada dhimashada iyo dhaawacu waxa weeyaan ciidanka jubbaland weeyaan annagu waxa weeyaan muxuu ahay wax xaqiiqada aan ku salaysnayn inaan sheegna ma rabno marka ciidamada muxuu ahay shahiiday iyo waxaweye ciidanka dhaawaci waa ciidanka jubbaland runtii waxa weeyaan ciidamada kale wax soo gaaray haba yaraadee ma jiro
kaasi waxa uu ahaa xasan ciraaqi oo ka tirsan afhayeenada ciidamada maamulka jubbaland oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ururka al-shabaab ayaa sheegtay in ay degmada shibis ee magaalada muqdisho ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda soomaaliya oo lagu magacaabo maxamuud xaaji cali sidoo kale degmada wadajir waxaa koox hubaysan ay dileen hal qof halka ay dhaawacmeen qof kale oo ninka dhintay ay walaala yihiin jacfar kukaay oo istuudiyaha nagu weheliya ayaa inoo haya wararkii u dambeeyey ee arrintaas mahadsanid xuseen dilka hore waxaa kooxo bistoolado ku hubaysan ay la beegsadeen sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo lagu magacaabo maxamuud xaaji cali aroornimadii hore ee saaka sarkaalka la toogtay ayaa sida uu guddoomiyaha degmada shibis inoo sheegay halkaasi u tegay inuu indhaindhaeyo dhismo guri dabaq ah oo uu isagu lahaa oo ka socday halka uu dilku ka dhacay ilaaladiisa gaarka ah oo aalaaba wehlin jirtayna marka uu dilku dhacayay lamaanay socon gudoomiyaha degmada shibis axmed muumin makaraan oo v o a la hadlay ayaa dilkan xaqiijiyey waxaanu xusay in uu baaritaan hordhac ah hadda soconayo waxaana la yidhahdaa magaciisa maxamuud xaaji cali waana runtii nin sargaalah oo iyuu ahaa aadna xaafadda looga yaqaano runtii gacanka xaq daran oo runtii ilaa iyo haddana waanan hubeynayn baa dishay waxaanan leenahay runtii ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummaddii uu ka tegay samar iyo iman allah ka siiyo saakaya baara sideedii iyo bar subaxnimoyay ahayd runtii isgoyska manaboli hal uu gurigiisa uu ka dhisanayay ayaa hortiisa lagu dilay xilli ay runtii magaalada muqdisho qaybo ka mid ah uu roob yar uu ka dacay marka arrinkan runtii hay-adaha ammaanka ee heer degmo ayaa baaritaan runtii wada waxaan uga baryaynaa eebo inuu jannadii firdowsi ka waraabiyo ehelka iyo qaraabada iyo dhammaan ummadii uu ka tegayna inuu samar iyo imaan ka siiyo waxaan rajeynaynaa hadduu alla idmo dilalka runtii dadka waxgalka ummadda soomaaliyeed uu ku taraayo oo runtii indhaha bulshada ah way nagu soo laleentay nin badan in runtii dadkaa la dhibaateeyo waxaan rajeynaynaa hadduu alla idmo arrinka iyada ah inay soo gabagabowdo dadka runtii wax magaradka dhibaatada noocaasa geysanayo oo bulshada dadka indhaha u ah mar walba indhaha ka tiraaya in si deg dega wax looga qabto hadduu alla idmo dhinaca kalena dilkaas la mid ah ayaa isla maanta ka dhacay xaafadda nasteexo ee degmada wadajir kaasoo lala egtay laba wiil oo ilmo adeer ah oo arday ahaa wararka ay v o a helayso ayaa sheegaya in kooxdii dilka geysatay ay sidoo kale baxsatay wiilka dhintay waxaa lagu magacaabi jiray saney maxamuud wehliye kan dhaawaca ah oo ay xabaddu madaxa kaga taalo haddana uu miyirku ka maqan yahay waxaa lagu magacaabaa mustaf maxamed wehliye maxamed sheekh cismaan oo u muuqday qofka dilkaasi lala damacsanaa wiilasha uu dhibku soo gaarayna ay walaalo yihiin ayaa iiga warramay sida ay wax u dhaceen
waxay wax ku dhaceen laba wiiloo ordaya oo yaryar oo maxaa shee ilmahan wiil labaatan jira iyo wiil toddoba iyo toban jira oo midna jaamacad ka qalin jibin rabay midna dugsi sare uu dhiganayay iyo mid kaleeto asna dugsi sare dhiganaya saddex wiil ayagoo ah aan salaada suba dukanay masaajidka xilligaan bixi jiray marka ayaan maxaa sheeg aniga maanan bixinay macnaa gurigaan ku noqday wiilashaan furaha u dhiibi waxaa ihi baabuurka yaasiima id saaraan iri baabuurkii maxaa sheegeen qur-aanku dhex akrinaya iyagoo qur-aanka akrinaya ayaa tacsiirad lagu furay ma garat haye baabuurka halkuu yiile markaa baabuurku wuxuu yiilay howl masaajidka ku dhegan oo garaash ah oo masaajidka ku dhegan oo maxaa sheega uu yiilay dhinaca meesha la yidhaha i sheeg nasteexo waayahay say wax u gaareen marka dhalinyaradaasi yaryar wallaaba wiil meeshii waaba ku dhintay isla meeshuu ku dhintay wiilkii jaamacadda ka qalin jiray oo nin adeerkeeda uu dhalay kii kalena madaxay wataalla hadda ilaa saacadda kooma ku jiraa marka ragga ee, ee, dilkaasi geystay ee, ma baxsadeen ee, mise ee, waa la qabtay walaal waa baxsadeen siday u baxsan jireen u baxsadeen dadka dilka geystay ee, adigay ku doonayeen oo oo- oo dilkaas adigay kula damacsanaayeen baan u fahmay a kolley sidaas wey sidaas wey marka eh, muxuu sheegay kolley saacaddii aan bixi jiray ayaa ilaahay muxuu sheegay waa ildaa hadda anugu ma dhi- ma raban ninkaasaa dhima rabay ama dhibaatadooda nimankaasay gaari rabtay anigana ilaahay waa i badbaadin rabay marka saacaddii macnaha ay sheeg aan bixi rabay ayaa lagu soo borogaraashay Een, dadkan dadka la-ayana muxuu sheegi lahay maqaanate maba yaqaanaan dadko baawurka iyo basaa kor laga tusaa
weerarka lagu dilay sarkaalka ee ka dhacay degmada shibis waxaa sheegtay kooxda al-shabaab waxaana bilihii ugu dambeeyey muqdisho ku soo noqnoqonayay dilalka tooska ah iyo qaraxyada baabuurta miinaysan loo adeegsado
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaay oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
mar kale galab wanaagsan ku-xigeenka madaxa xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay xarunta xalane ee ciidamada amisom waxa uu faahfaahin ka bixiyey halka ay marayaan howlgalka gurmadka abaarta ka taagan soomaaliya afhayeenkaasi waxa uu sheegay in saddex milyuun waa saddexda milyuun ee soomaalida ah ee cunnada deg dega ah u baahan in hal dhibic toddoba milyan amaba ku dhowaad laba milyuun oo ka mid a dadkaasi wax la gaarsiiyey warbixintan kooban waxaa inoo haya xuseen barre
master leyley oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ka waramay halka ay marayaan howlaha gargaarka waxaanay v o edu wax ka weydiisay sida kaalmadan loo gaarsiin karo dadka awoodi waayay inay kasoo baxaan dhulka ay al-shabaab maamulaan I can say that for those populations that have uh, been uprooted and have come, for example, to Baidoa or to Kismayo or to many other areas, to Wajid, to Lug, waxaan dhihi karaa dadka soo barakacay ee soo gaadhay magaalooyinka baydhaba kismaayo iyo meelo kale sida wajeer iyo luuq iyo goobaha ay qaramada midoobay gaari karto waanu caawinaa waxaanse aad iyo aad uga walaacsannahay xaaladda dadka soo bixi kari waaye ee jooga meelaha aanay shaqaalaha gargaarku gaari karin laakiin waxaan weli la shaqaynaynaa dowladda iyo hay-adaha kale si aan u helno qaab aan dadkaasi wax ku gaarhsiin karno waxaan ugu baaqaynaa inay dadkaasi isku dayaan inay ka soo baxaan meelaha nabadgelyo darradu ka jirto oo ay yimaadaan halka ugu dhow ee ay gargaar ka heli karaan mar la weydiiyey ku-xigeenka xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka soomaaliya waxa ilaa iminka ay qabteen ayaa sheegay inay horumar la taaban karo ka sameeyeen dhinaca qaybinta gargaarka So far, like I mentioned, out of uh, 3 million who needed food assistance, 1.7 million have been reached. You can say that is like two thirds. We look forward to going further beyond.
ilaa iyo hadda 2/3 to sidaan reach hore usoo everyone.
sheegay saddexdii milyan ee qof ee u baahnaa gargaarka waxaan gaarsiinay hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof oo ka mid a waxaana taasi ka dhigan tahay in marka dadkaasi loo qaybiyo saddex meelood aan laba ka mid a gaarsiinay kaalmo waxaana rabnaa inaanu qof walba gaarsiino waanan sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay dowladda waanan wadaynaa baaqii yaboha ahaa ee ku wajahnaa cid walba oo deeq bixin karta abaarta ayaa waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan roob la-aanta waxaana mas-uulka labaad ee xafiiska gargaarka qaramada midoobey soomaaliya ay v o edu weydiisay waxa u qorshaysan xilli roobaadka Uh, immediately the rains come, it is a big blessing because we wanted the drought to come to an end. We wanted more water. Uh, we wanted vegetations to grow. We wanted.
isla marka uu yimaado roobku waa arrin barakaysan oo lagu shukriyo sababtoo ah waxaan rabnaa in abaarta laga baxo oo biyo badan la helo islamarkaana ay khudaartu baxdo laakiin sida runta ah roobku markuu da'o dhibaatooyin ayaa iman kara waxaana uu qaadi karaa xoolaha ay abaartu naafaysay iyo dadka nugul waxaana iman doonta in dadku ay cabaan biyo wasakh ah waxaan ka cabsi qabnaa in ay daacuunka iyo cudurro kale halkaasi ka dhashaan sidaasi darteed waxaanu wadnaa dadaal aanu kaga hortegayno arrintaasi waxaan ku tala jirnaa inaannu tallaalno xoolo badan oo gaaraya labaatan milyan saddexda bilood ee soo socota abaarta ayaa sanadkani si weyn u saamaysay geeska afrika iyadoo oo galaafatay nolosha dad badan islamarkaana dhalisay barakac baahsan aad iyo aad u mahadsan tahay xuseen barre halkaad nagala socotaana waa v o a washington shaqaalaha wasaaradda caafimaadka gobolka minnesota iyo qaar ka tirsan jaaliyadda soomaalida ayaa xalay yeeshay kulan ay uga wada hadlayeen cudurka jadeecada oo farabaan ku haya caruurta soomaalida ah ee ku nool gobolkaasi ilaa iyo haatan waxaa cudurkaasi uu ku dhacay afar iyo labaatan caruur ah oo soomaali ah kuwaas oo ah caruur aan helin tallaalka loo baahnaa maxamuud mascade ayaa warbixintan minneabolis ka soo diray cudurkan ayaa dhammaan carruurta laga helay waxay yihiin soomaali waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay sheegeen in tirada carruurta laga helay ay maalinba maalinta ka dambaysa kor u sii kacayso doctor cismaan xaraare oo ka mida quburadii caafimaadka ee ka soo qayb galay kulanka ayaa waxa uu sharaxayaa sababta keentay in carruurta soomaalida oo keliya laga helo cudurkan jadeecada sababta cudurkan soomaalida keliya xoogu dhacay waxaa weeye carruurtii soomaaliyeed ayaan laga talaalin cudurkan kommunitiyaalka kale ama dadyooga kale carruurtooda way ka talaalan yihiin haddii cudurkan jadeecada ah uu kugu dhaco mar ama lagaa tallaalo oo labada doos oo tallaalka aad qaadato abadan kugu dhici maayo marka maanta waxaa nagu dhacay waxaa waaye gaabkaas maaragtay ah in carruurtannadii aysa ka tallaaleen cudurkii jadeecada ahaa arrinta salka u ah in waalidiinta soomaaliyeed ee gobolka minnesota aanay carruurtooda siinin tallaalka jadeecada ayaa lagu sheegay inay tahay in qayb badan oo ka mida bulshada soomaaliyeed ay rumaysan yihiin in tallaalka jadeecadu uu keeno xanuunka ootiisimka hase ahaatee doctor cismaan xaraare ayaa carabka ku adkeeyey in aanuu jirin wax xidhiira oo ka dhexeeya tallaalka jadeecada iyo xanuunka ootiisimka waxaan u sheegayaa soomaalida tallaalka iyo awtisma wax xidhiir ah oo haba yaraatay ay leeyihiin male adduunkao dhan baa laga baaraa adduunkao dhan baa laga qabaa marka boqolaalo malaayiin ayaa lagu bixiyaa si lagu ogaado awtismadan wax keenay ilaa maanta wax keenay lama yaqaano wax looga hortagana lama yaqaano daawana ma leh canab guuleed waxa ay ka shaqaysaa jaamacadda minnesota qaybta cilmibaarista xanuunka awtisimka waxa ayna ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madasha looga doodayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu qancin karo inay ubadkooda siiyaan tallaalka jadeecada canab ayaa qabta in si loo xakameeyo baahista cudurka loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan goobaha caafimaadka iyo waalidiinta ubadkooda laga helay jadeecada klinigu inay haystaan information fiican waalidku inuu information fiican haysto sidii taladii la siiya ladhaa ilmahaaga guriga ku haa ilmaha kale dhayker ha geynin iskuul ha geynin suuqa ha geynin moolka ha geynin inuu markaa hirgeliyo talooyinkii ay caafimaadka u soo jeediyeenna waxay yaraynaysaa baaha xanuunkaasi aragtiday bulshada soomaaliyeed ka qabaan tallaalka jadeecada iyo talada saraakiisha caafimaadka ee ah inaan tallaalku keenin xanuunka ootiisimka ayaa ah laba aragti oo aada u kala fog waxaanse aragtiyahaasi u hakinaynin cudurka jadeecada oo si xawli ah ugu sii fidaya bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota doctor cismaan xaraare ayaa taladan u jeedinaya waalidiinta soomaaliyeed ee tallaalka shakiga ka muujinaya dhibaatadana haysata waxaa waaye war xumo tashiil fara badan ayaa iska jira qof waxaad arkaysaa aan waxbaba garanaynin aqoon iyo waxba u lahayn waxyaalaha u ka hadlaya oo wax negatif a faafinaya marka soomaalida waalidiinta waxaan u sheegayaa oo aan kula talinayaa inay caruurtooda tallaashaan oo ka tallaalaan cudurkaas iyo inay ogaadaan xaqiiqda jirta carruurta soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa boqolkiiba afartan iyo laba waxay qaataan tallaalka jadeecada oo ah heer aad u hooseeya marka laba bardhigo bulshooyinka kale ee gobolka minnesota degan jaaliyadda soomaaliyeed iyo hay-adaha caafimaadka ayaa looga fadhiyaa sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen heerka caafimaadka bulshada si looga baaqsado cudurro kale oo dila ah oo bulshada ku dhaca maxamuud mascade v o a minnesota
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington qaar ka mid a soomaalida ku nool dalkan maraykanka ayaa soo dhoweeyey go-aankii ay safaaradda soomaalida maraykanka ku sheegtay in hay-adda socdaalka dalkan maraykanka ay joojisay qabqabashada dadka soomaalida ah ee sharci darrada ku jooga dalkan maraykanka nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo haya
wuxuu ahaa hadal ay ku farxeen soomaalida ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan kuwa aanan sharciga haysan oo wadnaha farta ku hayay kadib markii uu dhowaan bilowday ugaarsiga dadka loo diiday deganaanshaha safiirka soomaaliya u fadhiya magaaladan washington axmed ciise cawad ayaa v o e da u sheegay in dadaal ay samaysay safaaradda ay ku suura gashay go-aankan ka soo baxay hay-adda socdaalka maraykanka waxaan iin noo ahaa markaanu u sheegnay oonu nidhi soomaalida inaad si gaara u bartilmaamaysanaysaan baa bay u muuqataa waxay yidhahdeen waa waa noqdeen war waxay naga qaateen warar ziyaada ah dadka aanu leeda qabayna anagu qoladan maaragtay xiriirka leedan focal pointiga halka xarinta jooga dadkoodii markay soo haybiyeen waa noo soo noqdeen waxay yidhahdeen waxaanu amaray gobolada oo dhan inaan qof soomaaliya gurigiisa loogu tegin xafiiska loogu tegin shaqada loogu tegin aan la raadsanin annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii ma aanaan dembi horle uma anaan qabsan oo kale ma aanaan uma anaan noqonin toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu afhayeenka hay-adda socdaalka maraykanka brendan redy uu ku dhawaaqay in afar kun siddeed boqol iyo kow qofood oo soomaali ah ay wajahayaan tarxiil arrintaasi wax ay walaac badan gelisay soomaalida dalkan ku nool iyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga laakiin hadal kale oo ka soo yaray hay-adda socdaalka ayaa qaadaya culeyskii saarnaa soomaalida aanan sharciga haysan ee maraykanka ku nool sida uu leeyahay suud colaad oo u dooda xuquuqda qaxootiga soomaalida kuna sugan gobolka minnesota wallaahi culeys aada u weynay maaragtay ay ka qaadaysaa because dadka soomaalida dad maxay ahaayeen oo waddankoodii oo weli si fiican u xasilin inkastoo aad dawladda ka dhalatay soomaaliya wadankii maadaama uu xasilin dadka soomaalida waxay haysteen wax la dhaho ogolaansasho ogolaanshiyo inay maraykanka ay qaxootinimo ku joogi karaan qofka sharci daro kusoo galana u maaragtay uu heli doono asylum seeker protection wax la dhaho marka fursad aad weyna siinaysaa wallahi sharci yaqaanada soomaalida maraykanka ayaa iyana wax lagu farxo ku tilmaamay dadaalka safaaradda iyo go-aanka ka soo baxay dowladda maraykanka ee ku aadan inaanan hadda kadib guryahooda iyo goobahooda shaqada laga soo xiri doonin dadka aanan sharciga haysan waxaa ka mid ah sharci yaqaanadaasi amiin haaruun oo ah looyar dhinaca qaxootiga ah oo ku nool dalkan maraykanka
nuur horta arrintan waa soo dhaweyneynaa war fiican ayuu sheegay safiirku haddii aan loogu imanayn dadka soomaaliyeed ee dib u celinta ku xukunaa guryahooda iyo goobahooda ganacsi waa arrin walwalkooda dhimi doonta wax weyna ka tari doonta khatartii iyo cabsidii badnida jirtay waxaan ognahay mar walba siyaasaddu way shaqaysaa oo markii horeba madaxweynaha dekreetadii soo saaray ee u horreysay bishii january toddoba iyo labaatankeedii waxaa ku jirta waddanka ciraaq haddana markii lixdii bishii march uu soo saaray mar labaad markay maxkamadiis hortaagtay sii koowaad in uu haddana waddankaas ka saaray taasoo lagu saleynayay in maaragtay waddanka ciraaq uu ka galay gargoortan marka haddii ay safaaraddeena gargoortankaas gashay loona soo ogolaaday inaan dadka soomaaliya lagala baxaynin guryahooda goobahooda shaqana lagala laga qabsanaynin lagu qabanaynin waa arrin guul oo soo hoytay waayo waana uga mahad celinayna bilihii janaayo iyo maarso ee sanadkan waxaa laga masaafuriyey dalkan maraykanka ku dhowaad laba boqol oo soomaali ah oo laga dejiyey magaalada muqdisho dadkaasi waxay isugu jireen kuwo loo diiday sharciga dalkan iyo qaar lagu eedeeyey in ay dembiye ka galeen dalkani hadda waxaa xabsiyada ku jira kuwo kale oo tarxiil sugayaal ah sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjidul dacwo ee magaalada st paul ee gobolka minnesota islamarkaana ah sharciyaqaan ka shaqeeya howlaha socdaalka ayaa qaba in la badbaadin karay kuwii la tarxiilay iyo kuwa hadda xiran intaba qaanuun waxaa jira caalami ah waddanka maraykankana uu saxiixay oo maaragtay dhahayo qofka waddankiisa haddii ay ka jirto colaad ama dagaal ama aafooyin khatar ku ah nafta insaanka laguma celin karo laba waxaa kaloo diidaya inay celiyaan bishii march oo lasoo dhaafay sanadkan labada kun iyo todoba iyo toban homeland security laftigeeda oo waaxda socdaalka iyo hay-adaha la xiriira hoos timaada ayaa waxay soo saareen sharci cusub oo dhahayo dadka soomaalida waa in dib loo cusbeyneefiyaa sharciga t b s t s waa sharci kumeel gaar ah oo muddo laba sana ah qofka uu haysanayo waddanka uu joogi karo uu shaqaysan karo waxna uu baran karo cusbeyneysiyinta oo bil ka hor la cusbeyneysiiyey waxay caddeen u tahay in qof soomaali aan la dhoofin karin tan iyo markii xilka madaxtinimada dalkan maraykanka loo dhaariyey madaxweyne donald trump ayaa waxaa dalkan maraykanka laga dhoofiyey boqolaal ruux oo ka soo kala jeeda dalal badan oo caalamka ah oo ay ku jiraan soomaalida dadkan ayaa u badnaa kuwo aanan sharci haysan iyo qaar kale oo lagu eedeeyey in ay dembiyo culus galeen
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiin markaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna nairobi goordhoweyd waxaa magaalada nairobi ku soo gabagaboobay barnaamij kulan dadweyne ah oo laanta af soomaaliga v o a ee halkaasi maanta ku qabatay kulankan dadweyne ayaa waxaa looga dooday doorka saxaafadda xorta ah ee goobaha ay colaadu ka jirto iyo weliba wakhtiga kala guurka ah ee soomaaliya haatan ku jirto haddaba waxaa khadka telefoonka ee nairobi si toosa ugu jira wariyaha v o eda maxamed faarax shire oo ka mid ahaa wariyaashii kulanka ka qayb galay hawshana dhinac ka waday
waa tahay aad baad umahadsantihiin dhegeystayaal meel walba hayo goob walbao joogtaanba halkan waa magaalada nairobi barnaamijkaasi iminka ayuu inoo soo gabagaboobay daqiiqadihii lasoo dhaafay halkan ku suganahay waxaa igula sugan safiirka mudane cabdi maxamed cabdi afey oo ah ergeyga gaarka ee arrimaha soomaalida hay-adda qaramada midoobey ee u n h c r marian sheekh oo ah siyaasiyad ka tirsan gobolkan geeska africa gaar ahaan gobolka soomaalida dalka dalkani kenya waxayna u tartamaysaa kursiga deegaanka gaarisa county dumarka shukri aadan cumar oo iyaduna ka tirsan arrimaha soomaalida dalka soomaaliya kasoo jeeda arrimaha bulshada ka shaqeynaysay waxaan ku horeynayaa gacanteyda bidixda waxaa fadhido marian sheekh marian shirkii waad ka qayb gashay dadkii dooda qeybta ka dhibtay aad kamid ahed maxaa kaaga baxay ise maxay ahayd durucda shirkan waxaad is leedahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed aniga ku faraxsanahay horta sida laygu soo dhaweeyey shirka waana muhiimad arrimaha lagaga hadlayay in maxay aheeday had iyo jeer laisweydiiyo maxaa yeele midda igu horeysaan ka hela meesha waxay ahayd in aad idinka hata qaadi haysaan baxdi ood fiirin haysaan howlahaad bulshada ka fulinayseen inaad si toosa u qabataan arrimaha meesha lagaga hadlana arrimo muhiim ay ahayd siyaasada soomaaliya iyo sida maxay ahayd dowladda loo arko iyo dadka maxay ra'yiga ka dhiiban lahaayeen mideeda kale arrimihii qaxootiga oo midda aniga aad qaasii taabatay oon weliba su-aal iyo ka dhiibtay iyo maxay aheeday tusaalabo aheyd marka runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah sidaan u arkayay oo aad iyo aad loo baahan yahay had iyo jeer in la isweydiiyo xaggeen wax gaarsiiyey iyo xaggeen maxay aheeday aan rabo inaan kor oga sii qaado arrinta waxaan v o v o soomaaliya v o a soomaaliya aan aada ugu dardaarminaya v o a soomaali waay v o a soomaaliya ma aha weli waan ku celcelinaya taa maxaa yeele soomaaliya baa naga badan wadanki waa wadan soomaali boqol kiiba sagaashan siya iyaga laakiin annagana boqol kiiba toban arrimaha soomaalida wadamada kenya iyo sida ku nool halaba soo qaada insha allah aada u mahadsanta taasi waxay ahayd marian sheekh waa tahay shukri aadan omar ayaan iminkana u wareegaya shukri waxyaalihii looga hadlay adiga sida gaarka ah kuwa khuseeya is leedahay way ku qabanayeen oo dooda dadkii kamid ah safiirka oo kale maxaa kamid ah
bismillah waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay horta shirka meeshii ka dhacay aad baan maaragtay u shaqayseen v o a na aad bay umahadsan tahay waxaan aada iyo aada ii taabtay arrimihii kala guurka soomaaliya waxaan u arkaa qof ahaantayda kala guurka soomaaliya inay jiraan caqabado waaweyn oo hadda maaragtay maantay taagan sida weerarada isdaba jooga orgagixisada oo dhacaya sida xasiloonidii oo sii yaraanaysa sida abaaraha sida burcadbadeedii oo soo noqotay marka aada iyo aad waxaan jeclaan lahaa waxaan kaloo arkaa warar badan oo v o a aan kasoo dhegaysanayno oo tarbixinka soomaaliya aanan ka arkaynin marka miyaa la odhan karaa caburin baa jirta taasi ma fahmin mideeda kale waxaan rabnaa inaan ku darsano dad badan oo rugcaddaa ah baa kuraasta laga bedelay dad amajar ahna waa lagu bedelay xasilooni darana waa ay jirtaa insha allah khayr baan rajaynaynaa laakiin dowladdu waa inay aada iyo aada u eegtaa arrimaha waa tahay safiirka arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalka soomaaliya mudane maxamed cabdi afey ayaa iyaguna dhankayga bidix midig fadhiya mudane dadkii dooda qeybta libax ka qaadanaya ahayd waxaynu arkaynay su-aalo badan oo kugu soo noqnoqonayo arrimaha qaxootiga iyo dibcelinta ku saabsan waa tahay waa qodob dooda kamid ayuuna ahaa maxay tahay hadaafta hay-adda qaramada midoobey ay ka leedahay xaaladda dadka qaxootiga ku sugan dalkani kenya iyo dib u noqoshada iyo kala guurka iminka soomaaliya iyo qaabka laisku waafajin kara dadkaasi dib u noqonaya
horta aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaya barnaamij fiican buu ahaa su-aalo badan ayaa meeshaan shacabka iskugu imaaday ay runtii muujiyeen ugu horreyntii baahi badan ay u qabaan dowladnimada soomaaliya dadka halkan iskugu yimid maanta waxay rajo ka qabaan inay soomaaliya madaxda hadda ee wadanka maamulaysa inay si fiican wadanka u maamulaan ee rajada farada badan ay ka qabaanna inay ka muujiyaan ay ka dhabeeyaan Ee, midda labaad waa arrinta qaxootiyaha ku saabsan Ee, saaad ogsoon tahay barnaamij hadda dhowr bilood soo socday ayaan ku jirnay oo ah si loo muujin lahay difaaca iyo taakuleenta qaxootiga soomaaliyeed oo gobolkan ee, ku ku daadsan Ee, oo yemen ay kamid tahay ethiopia ay kamid tahay jabuuti ay kamid tahay kenya ay kamid tahay Ee, waxaan ogsoon tahay inaan shir weyn halkan aan ku qabanay oo shir madaxeed ay iskugu imaadeen madaxda ee, qaxootiyahaas martigeliyey Ee, waxaan ka codsanay marka qaxootiga soomaaliyeed intay u baahan yihin in la martigeliyo in la hayo intii hadda noqon rabtana inay si nidaamsan oo ay raalli iyaga yihiin ay ku laabtaan islamarkaasna loo hagaajiyo ee, meeshay ku noqon lahaayeen iyo fasilitiska u baahanaayeen maxaa yeele noqoshada naftigeeda wax u baahan tahay wax la og yahay oo dadka anfacay inay noqoto aad u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa mudane maxamed cabdiaafey haddii aan een, soddon ibriqsis iyo maryan sheekh maryan een, doodii waad maqlaysay safiirkana waad maqlaysay xaaladda iminka kala guurka dadka soomaalida ee dib u noqonaya ee deegaanka adigu aad ka imaatay ayay ka ima ayay ku sugan yihiin maxay kula tahay in dadka deegaankana u baahan yihiin dadka qaxootigana u baahan yihiin Ah, maxamed een, sidaan haddaa idin sheegay een, anaga qaxootiga waan soo dhaweynay gacmo furan baanu kusoo dhaweynay mana rabno in la qasbo waa in ay ayaga iskood u laabtaan markay laabanayaan meeshay ku noqonayaan la eego laakiin meesha ay ka tegayaanne waa dhul oo aada u nabaad guuray in nabaad guurkaas arrimaheeda la eego arrimaha deegaanka la fiiriyo Nida- nabaad guurka tusaale waxaa nooga soo qaadan karnaa libooya libooya waagii qaxootiga deganaa laba sano keliya ahayd markii laga soo rara kadib wax loo noogu laabto ma jirin marka waxaan ka baqahay anigoo redadaab ah inay taa nagu dhacda anagoo labaatan iyo shan sanane aan nabaad dhulkeena una nabaad guuray marka waxaan rabnaa in programka lagu daro een, maxay yidhaha arrimaha dha- daaqa Eh, shukri aadan omar waata shukri kala guurka ayaa la maraya dadkiina een, xaalada ayaa lagu jiraa mugdi ah eh, oo ciidamada dalka soomaaliya waa la nidaaminayaa baa laleeyahay ma kula tahay in musuq maasuq soomaaliya ay ka marnaan karto ugu dambeyntii
way ila tahay inay ka marnaan karto haddii la wada shaqeeyo oo la wada tashado oo dad badan lagu daro talooyinka si aan maaragtay loo helo xasilooni fiican si howlahan culus looga gudbo mideeda kale arrimaha militariga iyo maaragtay howlahan cusuba hadda maaragtay la sameynayo waxaan jeclaan lahaa in ay noqoto mid wada tashi consultative weyn laga qaato oo ay dalku waxay u midaysan yihiin loo gudbo oo aysan noqonin maaragtay wax oon qoorqabad ah oo hadeer maaragtay cusub oo lagu lagu lagu caburinayo dadka ama lagu qasbayo waa tahay ugu dambeyntii waxaan een, ku soo xirayaa een, safiirka maxamed cabdi afey waa tahay ma kula tahay in adduunka iminka diyaar u yahay in soomaaliya wax ka qabto adduunka diyaar ayuu u yahay soomaaliya in la garab istaago doorashadana dooro doorasho aada rajab mu- rajab mu- rajab fiican ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku abuurtay ay ahayd Ee, kelito waxaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed inay dowladda isgarab istaagaan Ee, madaxda soomaaliyeed inay shacabkooda la tashadaan wadatashi joogta haddii la sameeyo waxaan isleeyahay rajada soomaaliyeed ay leedahay waa la gaari doonaa beesha caalamkana taasay ku xisaabtamaysa aad baad umahadsantihiin meel walba hayo goob walba joogtaanba halkan waa nairobi ad nagala socoteen intaas ayaynu kusoo gebagabeynaya barnaamijkan waxaa idinla socodsiin anigoo maxamed faarax shiraah sidaas ayaan idinkaga tegaya
ahda yuu mahadsan yahay maxamed faarax shire oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo joogay magaalada nairobi halkaasi oo ay laanta af soomaaliga v o edu ay ku qabatay kulan dadweyne
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
v o a laanta af soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan halka haddana waxaa kusoo dhawaataan dhegeystayaal doodii gabnid waa kan axmed xasan colaad oo inala socodsiiya
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban xubinta doodda waxaan ku eegi doonnaa maamulka hirshabeelle ayaa maalinimadii shalay ahayd qaybo ka mid ah gobollada uu ka arrimiyo waxaa ka dhacay bannaanbaxyo looga soo horjeeda dowladda federaalka ee soomaaliya kadib markii maamulkaasi iyo dowladda dhexe isfahmuwaa uu soo kala dhex galay haddaba maxaa keenay isfahmuwaaga soo kala dhex galay maamulka hirshabeelle iyo dowladda dhexe soomaaliya maxaase sabab u ah arrintaasi xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya raage maxamed qaaje oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed xaaji muuse maxamed oo ah aqoon-yahan bartay maamulka iyo maareynta waxaana su-aashii hore aan siiyey maxamed xaaji muuse een, maxamed maamulka hirshabeelle iyo dowladda dhexe soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey khilaafaadyo ayaa ka dhex jiray maxaa salka ku haysaa khilaafyadaas waxaan leeyahay dowladda federaalka soomaaliya waxaa la rabaa maamul goboleedyada dalka ka dhisan inay u ahaato mid dhexdhexaad ah tabisaan siyaasadaha maamul goboleedyada dowladdu waxaan dareemaynaa arkaynaa inay markii ay wax maamul ama maamul goboleed la falgeli tagto midna si ulu falgelayso midna si kale ugu falgelayso ay kala duwan tahay kala- falgalka maamul goboleedyada maamul goboleedyada dalka ka jira elabor- elabooradooda u furan dekedaha u furan say rabaan wax u degsadaan say rabeen wax u degsadaan oo heshiisye galaan aa leeyahay.
heshiisye galaan caalamiya waa arkaysaa maamulkii puntland wuxuu heshiis la galay dowladii imaaraadka Mm.
waxaa arkaynaa maamulkii eh, Somaliland.
somaliland wuxuu heshiis la galay dowladii imaaraadka maamul goboleedaas waxaa loo ogolyahay inay galaan heshiisyo caalamiya si ama ha qasab ha ahaato ama see raba ha u galaan ama dowladda ogolaansho ha ahaato ama dowladdu ma ka daba qaylowso hadday dowladda qaylo la daba taagantaha waxaan dhihi lahayn heshiisyada gasibay taha maamul goboleedyada qaarkoodna waxay la tahay inaysa heshiisyo geli karin maamulka maamul goboleedka hirshabeelle waa maamul dhisan madaxweyne leh madaxweyne ku-xigeen leh gudoomiye baarlamaan leh golo wasiira leh dhisan maamul hadda u dhiman uusan jirin haddii la fiiriyo maamul goboleedyada qaarkood baaxadda ay maamulaan ee ciidanka dowladda ay tegi karaan ee ama ay ka tali karaan iyo maamulka hirshabeelle intuu ka tali hayo waxaa badan maamulka hirshabeelle inta baaxada uu ku leeyahay waxaad dareemaysaa maamulka hirshabeelle ex control oo ka bilaaba abto caasimadii ayaga baa ka taliya beleduun arkaysaa wixii gacantooda ka baxsa waxyaaba yaroo kooban waaye marka waxay leeyihiin in mudnaan iyo tixgelin lagu siiyo waxyaabaha heshiisyada galaaya sida hadda yartan cabashada aadka u badan waxay ka mid tahay maalmihii ka degay jaadkii ka degay haatee ka degay Jowhar.
jowhar ay ka dhalatay ay ka dhalatay taasoo ma- j- jaadku wuu ka degaa baydhabana waa ka degaa gaalkacayna waa ka degaa boosaasna waa ka degaa eh, somalilandna waa ka degaa wax Marka in- caqaba- in la hor istaaga ma hayn in la- allen.
in la hor istaaga ma hayn marka Waxaana- eh, maamulku waxaa leedahay marka waa maamul cusub Waa maamul marka cusub.
dowladdu ma ahayn in caqabad ku noqoto Caqabad ku waaya.
noqoto.
waa kugu soo laabanaya Een, waxaan siinayaa raage een, maxamed eh, qaaji Een, raage isla su-aashaas
Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, horta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xuquuq bay Waa tii abuur- dowladdu maamulada ayadaa dhistay abuur.
ayadaa dhistay Mm.
dowladdu marka xuquuq bay leedahay Mm.
mas-uuliyad bay leedahay maamulkuna xuquuq buu leeyahay mas-uuliyad buu isaguna leeyahay in laysku qaso marka oo laysku dhex yaaciyo oo awoodihii la kala garan waayo ma aha dowladdu dalka soomaaliya dowladda ayaa ayrboor iyo dekad iyo Iyo- siyaasad ah dowladda ayaa mas-uul ka ah wixii hawada soo galoo dham hawada soo galoo dhan Eh, intaas kadib way jirtaa in maamulada qaarkood ay leeyihiin dekado ay rabooro Eh, in ay ayagoo oo adeegsanahaya eh, ama hab qabiil ama hab eh, maaragtay eh, siyaabo ooga deegaan ahaan Mhm.
inay de yiraahdaan eh, halkan annagaale iyo ayraboorkan marka waxaa eh, la rabaa in ay dowladdu siyaasad ay ku kala hagto oo iyada iyo u dhexeeya maamulada in ayadu la timaado Eh, waan ognahay inay dowladdu mas-uul tahay oo iyadu ay dalka mas-uul ka tahay ayraboorada mas-uul ka tahay eh, dekadihii laakiin mas-uul ka tahay.
maamuladii maamuladii soo ma ahayno inay dowladdii dhexe uga dambeeyaan wixii awaamiir ka soo baxaya ama nidaama Een, maamulkiina wixii isiga markaas oo nidaam ahaan maaragtay u gooniyay in ayagu howlahooda ay qabsan karaan laakiin wixii dowladda adigu macnaha waxaad tilmaamaysaa inay dowladda awooddu ay leedahay waxqabad waa sax weye dowladda awoodda waa ay leedahay Eh, soomaaliya marka la yirahdo waxaa la aqoonsan yahay dowladda dhexe ee soomaaliya la aqoonsan yahay federaalka ah lama aqoonsano hirshabeelle caalamka hirshabeelle ma yaqaano Eh, ma yaqaano eh, somalilan ma yaqaano puntland ma yaqaano baydhabo caalamku wuxuu yaqaanaa dowladda soomaaliya ee federaalka ah fadhigeeda muqdisho yahay Marka waxaa madaxweyney leedahay- leedahay marka- golo baarlamaan bay leedahay golo wasiire ay leedahay wixii dalkan isbedela oo lagu samaynayo hadday noqoto deked in ee, loo furo ee, ajanabi oo oo qolyo ay maalgeliyaan hadday noqoto in ee, ee, siyaasado caalamiya la galo intaas hore waxay hoos imaanayaan nin dowladda dhexe Ee, ayaga oo oo- oo la- u kala baxaya laba qaab oo ah qaab baarlamaanku baasgareeyo oo baarlamaanku ogolaado iyo qaab xukuumaddu ay meel mariso oo dowladdu ay meel mariso waaya raagoo kugu soo laabana Een, maxamed een, markaad fiiriso een, dowladda maalan oo kale een, waxyaabo badanoo waxaa jiro ay maamulada maaragtay inay inay maaragtay ay- ay dowladda lagu- lagu tixgeliyo oo kale maalan dowladdu waa dowladdii dhexe wadanka maamulada ayadaa samaysay qaabkii ay ku dhiste- ku dhismeen waa qaab qabaa'il marka inay dowladdii dib ugu soo laabtaan oo ay dowladdii eedeeyaan maxaa keenaya
dowladdu waxaa keenaysa waxyaabaha qaar- dowladdii dhiste waa sooma dowladdu waxyaabaha qaarkood waxaa keenaya danta dowladdu s- ayada dowladda dhexa waayo maamul goboleedyada inay udhexayso Mm.
ayaa laga rabaa haddaadan maamul goboleedyada u dhexaynin waa in maha iska hormaad in dowladda la- la eedeeyo ma- oo lagu eedeeyo eeduna mid layska indhatiri kara ma waa mid saxa oo fakti xaqiiqada hadda ujeedna ah leannahu nimaa yiri dekedaydan furaa dhaqaalaan wataa Mhm.
waxaa leeda furi maysa dadka qaarkoodna waa fureen tii baraa la furaayo hadda lawado lama diidana xamarna xabad uma jirto haddii la leeyahay xataa xamar ay ka dhowdaha la dhilahay dhib- dhibaat kama taagna elaboorka haddii layiri- layiri elaboorka diyaarad qaadka aad diyaarad ka digi maysa ganacsi oo layiri xaa jooji Ah.
dhaqaalo waay waxa loo wada ordayana waa dhaqaalihi oo maamul kastoo dhaqaalihiisa- dhaqaalihiisa inuu oo- Kabo.
oo kabo maamul kastoo wuxuu isku dayayaa inuu isbixiyo oo maamulkiisa meesha ka shaqeeyo dhaqaalana inta meesha uu- kasoo saaro inta uu maamulo ka soo saaro khayraad ku jira annaga hirshabeelle hirshabeelle ayagu waa ogol yihiin in dekadii wixii dowladda dhexe ee dekedaha soomaaliya saarto ama shuruuc caalami u dejiso Mm.
mina leeya canshuurta dowladda dhexe la marsiyo inay marsiiso daal- ma diidana sida ila tahay elaboorkana ma diidana shayga laysku haysto waxay tahay miyaa qolo qolana waa u ogolaatay aniga qolana waa u diiday qolo kastana waa maamul goboleed madaxweyne sheeganaya ma aha meeshaan hirshabeelle maale ma dhihi shabeelle iyo iyo- iyo hiiraan ma taagna oo maamul goboleedka ma dhisnaa male maamul goboleedka waa dhisan yahay Mm.
maamulkii constitutionka waa dhisan yahay Mm.
waxaa la wixii dowladdu dhexdhexaadnimadii ayaan looga jeeda cabashadu waxay ka taagantaa meesha dhexdhexaad looma jeedo Mm.
dowladda adeegsiga adeegsatay Mm.
joojinta hataa adeegsiga adeegsatay anigu waxay lataa kuma habbooneen wax war ama laga wada xaajo karo Mm.
in loo istaago awood loo isticmaalo Mhm.
kuwa qaarkoodna say rabaan ay yeelaan Mm.
anigu waxay lataa dowladdu s- ayada waxaan islaamay caqabadda abuureeba waaya Een, raagi ugu dambeyntii een, dowladdu maadaama een, maamuladii ay hoos imaanayaan maamulkiina ay cabasho ay ka imaanayso xaggii dhaqaalaha laisku qabanayo sidee wax loo xalinaya oo dowladdii looga baahan yahay maadaama waddanka iyadu isku hayso Ee, waxaa looga baahan yahay ee, horta dowladdu cid ma kala jeclaa maamulada dowladdu waa u siman tahay dhammaantood dowladda mas-uulka ah dalka dhammaantiisna dowladda mas-uulka ah annaga hadda marka ma odhanayno dowladdu cid bay ee, la shaqaynaysaa ama cid bay wax u ogolaatay cidna waxbay u diidan tahay cidna ee, way maaragtay ee, xumaynaysaa cidna way hagaajinaysaa Hoosaasyo ma balbalka odhanayno ee, xaqiiqada taallaa waxay tahay waxaa la isku hayaa waa arrimo dhaqaale weeye arrimaha dhaqaale marka waxaa la rabaa dowladdu inay mandate ka soo saarto laakiin soo iyo xaq umale go-aan xaq umale ee, maamulkaasi inuu dhaqaalihii soo saaro waa u leeyahay xaq waa u leeyahay maamulku balse waxyaabo yaryar baa laisku haya waxa laisku hayana go-aankeeda waxaan uga fadhinaa dowladdu Miyaa ayada ju- dalka miyaa Jubbaland ee, mandate ogolahay ganacsiga dalkacaya jiro, boorada oo ay dhaqaalaha doonayaan.
nidaamka amniga dhammaan dowladda mas-uulka ah marka dowladdan waxaan ka sugaynaa inay mandate cad soo saarto oo ay kala qeexdo awoodda hirshabeelle ay leedahay dhaqaalaha intay ka leedahay waxa ee canshuurta intay qaadi karto inta ayadu istiraatiijiyadooda leeg tahay iyo waxa dowladdu ay leedahay inay s- kala cadayso Ayadoo kala cadayso, dowladdan waayo.
uga fadhinaa Waayo.
dowladdan laga sugaya waayahay aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen raage maxamed qaaje oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed xaaji muuse maxamed oo ah aqoon-yahan bartay maamulka iyo maareynta labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad waryaha v o a ee muqdisho aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaabanna halka idinkaga imaanaysay waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii oo uu inoo hayo ibraahim xasan daandure
ku soo dhowaada barnaamijka weydiiya dhakhtarka waxaana igu martiya dhaktar cabdi cali xoogsade oo ku takhasusay xanuunada carruurta kana howlgala magaalada beledweyne bismi illah magacayga waa faaruuq axmed cadar waxaan doorka weydii lahay n hooyada uurkale ilmaha markay dhalaan haweenka uurkale ee wakhtigooda uu dhammaaday wakhtigooda waa kadib dhacan mana dhalaan ciyow oo wakhtiga inuu dhaafo ayaa waxaa la- waxaa la keena maaragta waxa la dhahayo waa la foolinayaa qofkii ama qaliina lagu ordaa waxaan rabnaa inuu naga jaahil bixiyo cudurkaas waa su-aal fiican dhegaystaha su-aashuuna weydiiyey horta uurka sida caadiga oo hooyada waxaa loogu talagalay muddo sagaal bilooda inay hayso sagaal bilood waa laba boqol iyo toddobaatan maalmood waxaa dhici karto toban maalin shan iyo toban maalin inuu ku darsado haddii marka waktigii si sax ah loo xisaabay oo maalintii u dambeysay caadada ilaa iyo maalintaas ay laba boqol iyo toddobaatankii maalmood ay ku darsatay shan iyo toban maalmood horta waxaa habboon in dhakhtar lagala kaashado haddii ay qalliin u baahan tahay iyo haddii kaalmeyn kale daaweyn in lagu dhaliyo ay u baahan tahay waxaana fiican mar walba xaaladda hooyada uurka leh saddexdii bilood mar in la kontaroolo weliba marka bilaha dambe in bil walba ay m c h ka tagto la hubiyo talaalkeedii dhalmadeedii iyo xilligii baalkii ee caadada ugu dambeysay oo hooyada ay si sax u ogaato haddii for example bisha sideedaad ee, qoyaankii xuubka ilmaha ku daboolnaa biyihii macnaha sida soomaalida u taqaano ee xuubka ilmaha ku daboolan ay kasoo wada daateen biyihii waxaa fiican at least ugu yaraan bisha sideedaad in isbitaal la dhigo oo hooyadii baalkii ay hesho dhakhtar caawiya oo ama qaliin u diyaariya oo c section u sameeya inkastoo soomaalida ay cuqdad badan ka qabta in eh, qaliin hooyada loo sameeyo haddana wax dhibaato ah aan lahayn laakiin waxaa jira umulisooyin tababaran oo wax yaqaano oo laga hela xaafad walba ama eh, isbitaal sadaada isbitaalka beledweyne oo kale umulisooyin badan ay joogaan ama dhaqaatiir qalin samayso marka mar walba in dhakhtar lala kaashado haddii sagaalka bilood ama laba boqol iyo toddobaatanka maalmood ay dhammaato iyadoo sida badan la arko ilmo ku dhalanaya iyagoon lahayn maqaar kore ayaa dhakhtarku waxa uu ka hadlayaa waxa taasi keeni kara waxaa dhacda horta waxaa jira cudur la yidhaha staphylococcus oo hooyooyinka ku abuuran kuna samaysan haddii ilmaha uu ku daahay ilmagaleenka ama xilligii dhalmada ee baalkii maalmo ay gudbeen waxaa bilaabanayo temberajarka caadiga ee hooyada ee loogu talagalay in ilmahaas ku noolaado ayaa xilligii ay- maadaama uu gudbay wuxuu noqonayaa mid keyrul caadi ah waxaa bilaabaya maqaarka in uu fiiqmo waxaa la yidhahdaa staphylococcus waa wax sahlan aada loo daaweeya waana infection hooyada oo laga raba dhakhtarka haweenka in uu la socdo saddexda bilood ugu dambeysa in xataa infectionkaas uu jiro waxaa dhici karto eh, jabtada caadiga ahayd inuu jiro infection kale inuu jiro marka hooyada saddexda bilood ugu dambeyso waxay u baahan tahay control aada u badan oo in la ogaado infectionkaas si maqaarka uusan cunug dhicin ama ilmihii baalkii indhaha aysan wax uga noqonin ama eh, dhalmo aan caadi ahayn u samayn waa saddexda bilood ugu dambeysa hooyada in ay hesho mast inay dhakhtar hesho oo eh, gobolkaas ku qaabilo ama degmadaas bal markana doctor xoogsada ha inoo sharaxo qufaca aan kala go-a lahayn ee ilmaha oo mar kasta mantagaya iyo haddii taasi ay xiriir la leedahay xanuunka xiiqdheerta iyo haddii kale qufaca sidaan sheegna waa calaamad lagu garto jirooyinka ku dhaca neef mareenka oo dhan oo ilaa toban jira ah oo qaybta sare ee sanbabada iyo qaybta hoose ee sanbabada inta badan waxaa fiican horta dhakhtar inuu la xiriiro oo baalkii in cunugaas bronchitis jiro ama pulmonitis jiro haddii laakiin qufaca saddex bilood uu gaaray sa- oo xiiqdheer saddex bilood marka ay gaarto waxaa la rabaa matag inay yeelato ama baalkii calaamada neef xiran inay yeelato laakiin qufaca caadiga ee saddex bilood socona waa iska allergica oo xilliyada qaarkood marka waxaa mudan in dhakhtar lala xiriiro ama hooyada ay ogaato cunugaas waxa uu dhibsanayo intaasi waxaa ku dhan weydiiya dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar cabdi cali xoogsade oo ku takhasusay xanuunada carruurta intaan mar kale kulmi doono dhegaystayaal dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inoo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiy halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana aan ka codsado caashacuud oo barbarkaga fadhida bal inay nala socodsiiso qodobadii wararka u doorano aad baad u mahadsantahay xuseen burcadbadeed soomaali ah ayaa inta noloshiisa ka harsan ku qaadan doona xabsi federaal oo maraykanka ku yaala taasoo lala xiriirinayo in uu weerar ku qaaday markab ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka sanadkii maxamed faarax oo koobiyo soddon jir ah ayaa waxaa arbacadii shalay loo xukumay burcadbadeednimo iyo ficilo kale oo la xiriira weerar hubaysan oo uu ku qaaday markabka u s s ashland xilli uu socday badda gacanka cadmeed meel ku dhow xeebta jabuuti qarax xooggan ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dimashik ee dalka syriya waxaana ka dhashay dab xooggan iyada oo la isweydiinayo sababta keentay kooxda fadhigeedu yahay britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka syriya ayaa sheegtay in qaraxa laga maqlayay bartamaha magaalada oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta garoonka xuseen mahadsanid caasha haatana anagii adigii dhegeystayaasha waanu ku wada nasanoo codka fanaanada maryam mursal codkaasi fanaanada maryan mursal ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka iman islaanta soomaaliga v o a tan iyo kulada dambe waa dhammaan v o a dun lasaas iyo nabadgelyo